barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinka ka imanaysa magaalada washington waxaana naga dhegaysataan dhegaystayaal mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labayo labaatanki koob iyo soddonka mitirban iyo weliba efemyada geeska africa waa duhurnimo sabtiga waa bisha toddobaad sideedeeda sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinka daadiyin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna dee barnaamijkayagan duhurnimo dhallinyarada maanta aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno qorshaha dhallinyarada ee marka ay dhammaystaan dugsiyada sare iyo weliba jaamacadaha
iskuullada ardaydu waxay qabtaan xilliga fasaxyada waxaa u yimaada waxay waxyaaba la yihahdo inay himilooyin kasii fakeraan sidii jaamacada ay u heli lahaayeen qaarnaba ay shaqooyin u doonan lahaayeen
sidoo kale heesaha aad ku maqli doontaan barnaamijkaygan duurnimo dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
qoraxdu aroortii qaybitay falcaara ama qaacinta roogaad daruur midab ku qarisay
qiimaheedu dheer yahay qofnimada lama ammaano qarad looma heese waa heestii qarad iyo weliba xasanaada samter dhegaystayaal qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddaydan duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may waxaanay kulankaasi wada yeesheen gebagebadii shirka g ee lagu soo gebagabeeyey dalka jarmalka ka hor subaxnimadii sabtida ayaa dad ka soo horjeeday shirku ay isugu soo baxeen habeenkii labaad iyadoo ciidamada hamburgna ay xidheen saddexiyo toban qof oo ka mida dadkaasi mudaharaadaya islamarkaana ku soo xoomay hal dhisme kulanka sabtida ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ay ka midka yihiin afrika tahriibka iyo caafimaadka kobcinta haweenka iyo weliba shaqada madaxweyne trump ayaa sida oo kale intii shirkaasi socday kulanma la yeeshay hogaamiyayaasha dalalka indonesiya singabur jabaan iyo weliba shiinaha dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka reg tylerson ayaa safiirkii hore ee maraykanka u joogay gaashaanbuurta neeto u magacaabay inuu ahaado ergeyga gaarka ee wadaxaajoodka dalka ukraine magacaabistan ayaa imanaysa ka hor booqashada rasmiga ah ee uu tylerson uu ku tegi doono caasimadda dalka ukraine ee kiyef maalinimada axadda halkaasoo uu kula kulmi doono madaxweynaha dalkaasi petro boroshenko isagoo kala xaajoon doona sidii gacan looga geysan karo ama sidii gacan looga geysan karo islamarkaana loo soo afjari lahaa khilaafka ka aloosan bariga dalkaasi ukraine islamarkaana loo taageeri lahaa isbedelada socda falkar oo booqashadan tylerson ku wehelin doona ayaa sida oo kale si joogta ah ula wadaagi doonaa dhinacyada wadaxaajoodkana ku guda jira oo ay ka mid yihiin dalalka jarmalka faransiiska ukraine iyo weliba ruushka
idaacadda v o a waxay magaalada minneabolis ku qabanaysaa kulan dadweyne kulankaasi waxaa halkudheggiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta iyo beenta kulankan waxaa wadajiru martigelinaya jaamacadda minnesota iyo v o a kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay siddeedeeda labada iyo barka ilaa afarta iyo barka galabnimo saacadda minnesota kuna beegan sagaalka iyo barka ilaa koob iyo tobanka iyo barka habeennimo saacadda afrikada bari kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee cowlas ee jaamacadda university of minnesota ciwaankuna waa avenue south minneabolis minnesota macluumaad dheeraada booqo facebooka iyo bogga v o a somaali com haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo
dhegaystayaal barnaamijkaasina waxa uu dhici doonaa sida ay ku maqlayseenba wargelintaasi waxa uu ka dhici doonaa minnesota labada iyo barhka ilaa iyo afarta iyo barhka galabnimo ee maanta ah oo ku beegan sagaalkiyo barhka ilaa iyo koob iyo tobankiyo barhka wakhtiga geeska afrika haatanna sidii caadada ahayd dhegeystayaal ama aad noga barateen maanta oo kale oo sabti ah waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaana magaalada laascaanood noogu soo diyaariyay wariyahayeega cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni madasha dhallinyarada barnaamijkeena madasha ayeyna waxaynu ku eegi doonaa doorka dhallinyarada xilliga ay fasaxyada galaan jaamacadaha iyo sekondariyadana ay dhammeeyaan fursadaha iyo waxyaabaha ay ka shaqeeyaan waxaana madasha barnaamijkana nagala qayb qaadan doona axmed cabdilaahi cali samsam maxamed jaamac saalim cabdirashiid daahir kusoo dhowaada barnaamijka madasha bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cabdulaahi cali aada iyo aad baan u salaamayaa bahda v o e cabdikariin olol barnaamijkan aad baan usoo dhaweynayaa waan ku dhowahay barnaamijkan su-aasha ah caqabadaha ka hor yimaada dhalinyarada markay jaamaca fasaxayiin xilliga jaamacadaha iyo xilliga iskuullada haddaan laba u kala qaadno way kala duwan yihiin jaamacadaha iyo iskuulladu haddaan ku horreeya marka dhinaca iskuullada iskuullada ardaydu waxay qabtaan xilliga fasaxyada waxaa u yimaada waxay waxyaaba la yihahdo inay himilooyin kasii fakeraan sidii jaamacada ay u heli lahaayeen qaarnaba ay shaqooyin u doonan lahaayeen qaarna waxay aba noqdaan darabooda halkaasi ku hadhaan oo inta kuwaan tayadoodu ficlayn marka hore ma sii wadaanba waxbarashada kuwa badan waxa laga yaaba inay hadhaan qaarkood waxaa laga yaabaa inay iyagu xilligaa ay ku jiraan fasaxa ay ka fakeraan sidii ay u heli lahaayeen jaamacado taye leh waxay sameeyeen ardayda qaarkood dadku isku wada mid maaha waxaa jira xitaa qaar danyar aho markaa haddii secondarygii uu ka baxo isagu markaa isku daya inuu shaqo iyo jaamacadda si u heli lahaa raadiya qaarna waxay sameeyaan jaamacadihii unbay si ay u kala dooran lahayn ama tayadooda ay kasii fakeraan aan kugu soo noqda axmed adigoo aad iyo aada u mahadsan samson maxamed jaamac adigu waxaad ka mid tahay macalimiinta dugsiyada sare ee gobolka sool wax ka dhiga waxaan had iyo jeer la sheegaa in waxay qabtaan dhalinyaradu xilligaasi si weyn ay dadka uga hadlaan oo dhibaatada tahriibka iyo camal la-aanta iyo waxaasi soo bataan bal ka waran aragti ahaan waxaad sleeda way qaban karayaan markay dugsiyada iyo soo dhameeyaan imtixaanaad ka dhameeyaan maadaama aad khibrad badan u tahay macalimiinta gobolkan aad ka mid tahay bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay cabdikariin waan dhowahay waana ku dhaway barnaamijka waana salaamaya dhammaan bahda v o e iyo adigoo cabdikariin nolol haddii koley laba loo kala qaadayaa midna waa qof ka baxay secondary oo kale qofka secondaryga ka baxay inta badan waxay ku xidhan tahay shaqsiyadiisa oo qof tusaale ahaan xirfad shaqo raadsan kara ama qof markii uu muddo meeshii marmaro oo ay niyadiisa kusoo dhacayso arweed bay iska tahriibtaa ama ay kusoo dhacayso shaqo meel yaroo hoose ka bilaabaya ama shaqo ka bilaabaya waxa loo yaqaano goobo kale oo ganacsi oo kale ama iskuulada hadduu sekondar ka baxay dugsi dhexe oo kale ama ama haddii uu dugsi dhexe ka baxay oo kale wuxuu isu sii diyaarinayaa secondary laga yaabaa kuwa ugu fursadaha fiican inay yihiin kuwaas iyo bareefado inay sii galaan oo luuqadaha iska sii dhisaanoo qolyahaas iyagu ciyaalka yar markay secondary soo aadayaan iyagu niyad ahaan waxaad moodaa inay jiil cusub nolol cusub oo kala gelayaano aada bay isu sii dhisaan qolyahan kale ee waxa loo yaqaano sekondariyada ka baxaana qolyo waxay isu diyaarinayaan sidii ay u heli lahaayeen jaamacad qolyo waxay isku diyaarinayaan sidii ay u heli lahaayeen shaqo fiican qolyana waxay isku diyaarinayaan sidii ay u heli lahaayeen dee balaanka ay ku tahriibi lahaayeen bayba sii qorsheynayaanba
marka waxay noqonaysaa in dhalinyaradii qorshihii uu iskaga dhex yaacsan yahay oo qorshihii uu adag yahay waxna aysan meel olin bay markaa noqonaysaa inta badan haa waxay noqonaysaa qofku dee wuu iska daalaa dhacaynaya haddaysan wax qorsho ah oo balaanay jirin jaamacadaha oo kale marka ardayga la gelinayo farasheerka waxaa jira markau qofku isqorayo jaamacaduhu ay leeyihiin intooda badani xafiis la yirahdo consultanty oo la talin ah oo inta badan lagala taliyo tusaale ahaan qofbaa wuxuuba ku fiican yahay waxa loo yaqaano sayniska laakiin ma fadhido maskaxdiisii markaa waxaa ku fiican boqolkiiba boqol ardayda markay isku yaaca uu jiro in loo sameeyo la talin xagga faamiliga xagga waalidka iyo xagga saaxiibo fiican haddii uu sidoo kale saalim cabdirashiid dahir saalim bal fursadaasi dhallinyarada waxyaabaha ka hortaagan baad isleedahay inay noqdaan dad waxu qorshaysan yihiin ama qorshole maxay tahayna bismillahi araxmaan iraxiim cabdikariin iyo bahda v o a waa mahadsantihiin waanu kusoo dhawaahay qorshaha dhallinyaradu waa laba baleyn marka la eego arday markuu iskuulka dugsiga sare dhammeeyo waxaa baleenkiisu yahay inuu jaamacad dhigto ardayna markuu imtixaanka fadhiyo wuxuu ku odhanayaa waxaan u socdaa yurub wax imtixaanka faa'iidaya ma hayo ardaygan balaynkiisu jaamacaddu markuu iskuulka dhammeeyo baleenkiisu yahay inuu jaamacadda dhigto ardaygaasi waa arday doonaya inuu heer gaadho kan kalena wuxuu doonayaa tahriib iyo inuu wakhtiga iska lumayo markaan eego anigu ardayda siiba markaan dhex galo aan eego waxaad arkaysaa arday ka mid ah ardayda ugu xarifsan oo markuu dee waayo wax barasho oo isagu aadaya badda yaman hadeerna meel xun bay maraysaayo yaman buu marayaa xaalado adag buu sii marayaa kanna waa mid waxaa jirta arday kaleo isna waxbarasho tay ku hooseeya oo isna hadhow waxbarasho dibadeed helaya halkaasna aqoontiisa ay ku baaba-ayso marka ma la oran karayaa dhallinyaradu uma cadda ama lama garanaya waxa shaqooyinkoodu ay noqon doonaan iyo waxay dooranayaan taasi waa runoo qofka dhalinyaradu markay iskuulka waxbarashada dhiganaysa ardayna uu ku wacan yahay waxbarashada ardayna kuma wacan ardayga ku wacan waxbarashada marka waxaa la garanaya inuu baleenkiisu saxan yahay kan waxbarashada ku wacnayna wuxuu noqonayaa arday isagoo nolosha ka dhacay kale axmed cabdilaahi cali axmed waxaa laga dhawaajinaya inay noqoto ardaydii aysan wixii u qeexnayn marka doorka in ardaydu waxyaabahay qaban lahaayeen la caddeeyo ma waalidiintaay ku xidhan tahay mise macalimiinta mise goobaha waxbarashadaay ka dhiganayaan ka dhalinyar ahaanse sidee barnaamijkaasi wax looga qaban karayaa inay noqdaan waxay ka shaqeeyaan dhalinyaradu iyo fursadaha shaqo xiliyada fasaxyada la galo jaamacadahana ay ku geli lahaayeen wixii jaamacada gelaya waxyaabaha waxaa mudan ay waajibaadkiisu tahay in lagu sheego macalimiinta iyo iskuullada inay sheegaan baa muhiima na u cadeeyaan mowqafka caruurta iyo talooyina ay siiyaan oo la talin ay jirto waynu ogna dugsiyada sare iyo kuwa dhexe iyo jaamacadaha qadankoodu maba lahaba dalkeenan maba laha xafiis la talineed oo qof kula talinaya oo ka caawinaya wax layihahdo sidii mustaqbalkiisa u dhisi lahaa waxaa kaloo jirta arrinta kale jirta waxaa weeyaan waxaa saameyn xoogan kuleeyana oo ardaygii diyadsabku keenaya oo dhexda kaga dhacaya barnaamijkiisii oo dhan saameynta isticmaalka social mediaha sida facebook iyo whatsappka oo waxaa jiran dhalinyaro badan oo saaxiibadiisoo dibadda uga gacan haadinayo meelaha jooga ka gudbay
samsam adugu ma is leedahay doorka macalimiinta maadaama aada macalimo tahay waxyaabaha idin weydiinayaan dhalinyaradu markay iskuulka dhammaynayaan ama qorshayaashooda ma idiin sheegaana
horta marka ugu horeysaba dhalinyaradan waxbaranaysa qof hadafkiisa waxbarasho uu sii fog yahay wax yarbaad arkaysaa anigu waan arkay waan la kulmay laakiin ma tiro badnayn arday ugu tiri macalin waxaan doonaynaa mustaqbalka inaan injineer noqdo maxaan fokasan ku noqdaa maadooyinkeeban xooga saaraa iyo arday kaloo igu yihi macalin waxaan rabaa inaan caafimaadka barto oo labaduba fooman bay ahaayeen laba sano kala duwan bay laakiin ahaayeen macalin waxaan rabaa inaan sayniska inaan wax loo yaqaano caafimaad barto marka maxaan xooga saaraa maadooyinkeeban hadeer xooga sii saaraa marka shaqsiyaad noocaasi way jiraan shaqsiyaad kale way jiraan oo markoodii hore iyagu ay ka go-nayd inay waxbartaan oo dhibaato faamili oo kale oo xaafada oo kale ah ay u sababi weydo inuu jaamacadii fiican helo oo hadduu doono isagoo caafimaad ku fiicnaa oo kale inuu it magaalada ah iska diyaariyo ama taasina waa fursad dhaqaale waxaanan jirin isku xidh ka dhexeeya dhalinyaradii waxbaranaysay iyo waalidkii iyo bulshadii aqoon-yahanka ahaydee kale sida caadiga haddii ardaygaas ardaydu ay heli lahayd siminaaro marmar loo qabto oooo ummad dad badan iskugu yimaadaan oo la talin ah oo lagula taliyo waydhcidad badan baa badbaadi lahaa sidaa aan qabo markaasku xidhla-aan bulshada iyo waalidka iyo ilmaha ah baa kolley jirta saalim waxyaabaad is leedahay dhallinyaradu way laayihiin maxaa ka midana fursadaha ay laayihiin maadaama aad dhallinyarada si weyn ugu warhayso xogtooda aad ogtahay bismillaahi cabdikariin waad mahadsan tahay waxyaabahan waan isleeyahay dhallinyarada way laasan yihiin waxaa ka mid a ardaygu ma aha inuu waxbarasho keliya barto ardaygu markuu arko inuu iskuulka waxbarashadii baran kari waayo ama waxbarashadii ku adkaatay waa inuu eegaa meesha fursadda uu u bannaan oo uu garan karo waxaa dhacday arday ka mida iskuulka baa dhigan jiray fasalka saddexaad markuu fomtriga marayay ba ardayga waxbarashadii baa ku adkaatay maalin dambe uu yimid maamule waxaan doonayaa inaan shaqo tago kuuliga maalintii waxaa laga qaataa shan dollar markaasu wuxuu yidhi intaan meesha dhex fadhin waxba soo baran kari waa aqoontaydi waxba kordhin kari waa kuuligan aadaya maalintii si aan shanta dollar u qaato waayo xirfadiisa baran waaye arday kale aan kaloo aan sida kalena aaminsanahay ardaygu markuu fursad waxbarasho uu iskuulka keliya inuu bartaa maaha waa inuu farsamo gacan bartaa waa inuu bartaa waxyaaba dhartolidda waa inuu bartaa nijaarnimada waa inuu bartaa fursadaha bannaan ayo uu kasoo bilaaba hoos laakiin ardaygu hadduu yihahdo waxbarashaan baranayaa ma noqonayso in fursad meeshaasi fursaddiisaa ka lumaysa waayo hadduu waxbarashada afartii sano markuu soo dhammaysto hadhow waxaa dhici karta inuu jaamacaddii markuu galo waxba soo kordhin waayo laakiin markuu barto darawalnimo wuxuu laga yaaba inuu ku shaqaysto farsamadiisaas markuu barto injineernijaarka oo ah nijaarka markuu barto isna farsamadaas ku shaqaysanaya marka ardayga waxaan odhan lahaa anugu hal meel ah ku koobin waxbarashadaada laakiin fursado badan samee si waxbarashadaada ay furanta axmed ma isleedahay iskuullada iyo goobaha waxbarashada waa lagu soo kordhin lahaa xirfad waxyaabihii ay dhallinyarada ku haminayeen oo kale sida uu sheegay saalim
waa lagu soo kordhin karaa waa run waxaa jirta iskuullada farsamooyinka gacanta oo kale haddii la hirgeliyo saameyn weyn bay ku yeelanaysaa iminkana waxaa jirta meelo badan oo lagu barto farsamooyinka gacanta oo gaar ahaan hablaha oo ay ka mid yihiin waxyaabaha sida cuntada oo kale dawaarka waxyaabaha noocaasa oo saameyn badan ay ku yeelatay aniga lafteedu waxaan arkay maalin runtii kalaas aan ku jiray oo waqtiguna waa waqti aada u kullo xilligii kaliisha ay ahayn kalaaskii oo ciriir ahaa runtii arday ka mid ah oo gabdhihii ka mid ah waxay samaysatay marawaxad bay samaysay iyadoo gacanteeda ku samaysatay waraaqa ka samaysay aada mala yaaba waxaan weydiiyey sababtaada ku keentay inaad marawaxadan samaysato waxay tii waxaan suuqan ku barta waa la bartaa laba bilood baa lagu bartaa oo laba bilood baan soo dhameeyey oo qaabka farsamooyinka gacanta waxbarashada sida loo sameeyo bahalaha yar wax lagu babiiyo oo kale marawaxadaha yaryar waxa la yidhaahdo dharka sida loo tolo cuntada sida loo kariyo lix sagaal bilood baa mid walba saddex bilood ku bartay marka runtii xiisada lacture dhan baan ka gala oo aan ardayda ku baraarujiyay inay barnaamijka noocaas saasoo kale sameeyaan ooy qofku markay dhibaatadu timaado dhibaatadu iyadaa barta xalka sida loo keeno marka haddii uu xirfadii leeyahay oo uu ku baraarugsanaan lahaa in uu markaa dhibka jira uu xalin lahaa marka waxaa ka maqan xirfadii baa ka maqan samsom is leedahay wiilasha iyo hablaha xag u diyaargarowga fursadaha waxyaabaha ay qaban lahaayeen bal ka waran markaad maadaamaad macalimiinta ka mid tahay oo haweenna tahay sidee baad isleedahay ugu diyaargaroobayaan oo ay kuu sheegayaan gabadhu ma inay markiiba guur gasho oo la guursadaa ma inay jaamacadiisii wadaa ma inay shaqooyin fudud bilowdaa
bismillaah horta fursadaha waxbarasho in sida caadiga barigii hore iyo hadda farqi weyn baa udhexeeya haddaadba waxaad moodaa inayba helayaan gabdhuhu kuwo fursado ka duwan ka ragga oo hadda inta badan haddii shaqo caadi ah la ablay gareeyo waxaa laga yaabaa in gabadha la qaato waxaa laga yaabaa inay jiraan hay-ado wuxuun gabdhaha tartara ama ka bixiya fiiga xagga waxbarashada hadday noqoto iyo haddii ay noqoto waxa loo yaqaano waxay sameeyaan fursado badan bay haystaan gabdhuhu oo ay kamid tahay afternoon calaaska galaasi galabtii loo galo ardayda gabdhaha sekandariyada oo kale fursado badan bay haystaan oo waxaa fiican qofku marka ugu horeyso inuu noloshiisa isagu uu sii dhiso markaa kadib dee haba haba galo guur oo kale yareero laakiin hadday tahay xirfad gacmeed iyo haddii ay tahay waxbarashada iskuulka ee caadiga ah ee formalka ah ee tooska ah labadaba waa isku wada marka si weyn maga walaacsan tihiin inay fursadihii aada u yaryihiin dhallinyaradii soo baxayaan suuqina loogu jiro oo tahriibtii looga sheekaynayo oo waxqabadla-aantii dhallinyaradana badan tahay oo qaar ku fakerayaan haa haa sababtu tahay waxaad arkaysaa arday laba iyo toban sano toos waxbarashaa lasoo barayay markii waxaan wax loo baranayaana waa inaad adigu naftaadana maaraysid waalidkii kugu soo tabcayeyna aad wuxuun feedbacga u samaysid ardaygii markuu laba iyo toban sano heer secondary kasoo baxo waxa keliyaha uu ka fakarayaa waa tahriib inta badan boqolkiiba konton wax ka badan waxaad arkaysa ardaydii waxay wiil iyo gabadhba barigii hore ragga kaliya ka fakari jira laakiin haddeerto same baa loo noqday wiil iyo gabadh waxay ka fakarayaan inay tahriibaan taasina waa caqabad kusoo korodhay dhallinyarada soomaaliyeed meelig kasta joogto wax ragga laascaanood gaar oo ah ma aha laakiin waa wax general dhibaatayna wada haysata weeyaan inagoo marayna guntiga gabagabada ee barnaamijkeena madasha dhallinyarada saalim cabdirashiid daahir waxyaabaad isleeda waa u muhiim dhallinyarada oo aad ku talinaysid oo aad soo jeedinaysa maxaa ka mid ah waxaan ku talinayaa inay xifrado badan bartaan dhallinyaradu waayo waxbarashada keliya maaha waa inay farsamooyinka qacanta bartaan dhalinyarada soomaaliyeed talabaad waxaan kaloo ka talinayaa in tahriibta madashan baashan tahriibta la yiraahdo wadanka ay kaska joojiyaan wadankooda waa kheyraad badan baa jira farsamooyin badan baa jira waayo waddankaada qani ku noqon kartaa wadan kale qani kuma noqon kartid marka taladeeda ugu koowaad waxaa weeye waxaan ardayda kula talinayaa farsamooyinka badan ha bartaan nijaarada ha bartaan farsamada kale ha bartaan iyosan baran keliya aqoonta waxbarashada keliya maaha aqoon qofku in wax kasta bartaa adduunka si aad meel heer u gaadhid axmed cabdilaahi cali waxaad mar dhoweed ka dhawaajisay gabagabada barnaamijkan oo ku jira in saameyntii baraha bulshada iyo dhallinyarada ay ku yeelatay doorashada iyo waxyaabihi ay qaban lahaayeen ku yeelatay marka maxaad ku talinaysaa waxaan ku talin lahaa runtii waxbarashadu iyada ah waxay bulshada bedela marka manhajka waa in laga dhigaa manhaj dhiirigelinaya dadku inay dalkooda wax kala bixi karaan ka shaqaysan karaan iyo faa-iidooyinka ay ka heli karaan dalkooda inay aaminaan oo ay ka shaqeeyaan oo weliba xirfadihiina la baro iyo qaabka ay dhulkooda uga munaafacadsan lahaayeen iyo dhibka ay leedahay oo laga baraarujiyo saameynta baraha bulshadu waayo waxaan lagu faafinaya inta badan siday wax uga jiraan iyo sida loo sheegaya waa kala duwan yihiin marka waxaan ku talin lahaa isagana in wax laga qabto bal naga hor waxyaabahaad leedahay talada aad kusoo jeedinaysa ugu muhiimsan barnaamijka gabagabadiisa anagoo joognaa oo adigu aad wax badan u warhayso oo aada og tahay deegaanka oo kale dhibaatooyin badan ba iyaga laftarkooda haysta laakiin waxay u baahan yihiin wacyigelin badan in loo sameeyo ciyaalku in badan lala sheekaysto oo dadka wax soo bartay ee macalimiinta ah ee barofesorada ah ee kale ay ciyaalka la sheekaystaan in badan oo ay iskugu yeedhaan meel iskuulladaoo kale ugu yimaadaan oo looga sheekeeyo wax badan oo aysan ogeyn oo yurub looga sheekeeyo iyo wadamada reer galbeedka iyo waxa dhex yaalla oo looga sheekeeyo wax badan oo isleeyihiin hadeerto wax badan oo laisleeyahay hadeerto ay run moodayaan inaysan waxba ka jirinin in looga sheekeeyo
dhegaystayaal waxaa halkaasi kala socoteen barnaamijkii madasha oo idinka imanaya magaalada laasanad ee xarunta gobolka sool barnaamijkan ayaa waxaa nagala qayb qaadanaya samson maxamed jaamac iyo axmed cabdilaahi cali saalim cabdirashiid daayir oo ka mid a dhallinyarada gobolka sool waxaana toddobaadkan aan diiradda ku saareynay fursadaha u bannaan dhallinyarada dugsiyada sare iyo jaamacadaha xilliga ay dhammaynayaan anigoo cabdikariin nolol ayaa idinla socodsiinaya dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdikariin olol oo inala socodsiinayay barnaamijka madasha dhallinyarada oo aad ku dhegeysanayseen dhallinyarada maanta iyo weliba idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa v o a washington
idaacadda v o a waxay magaalada minneabolis ku qabanaysaa kulan dadweyne kulankaasi waxaa halkudheggiisu yahay tallaalka iyo otiisamka kala saar runta iyo beenta kulankan waxaa wadajiru martigelinaya jaamacadda minnesora iyo v o a kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay siddeedeeda labada iyo barka ilaa afarta iyo barka galabnimo saacadda minnesota kuna beegan sagaalka iyo barka ilaa koob iyo tobanka iyo barka habeennimo saacadda afrikada bari kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee cowles ee jaamacadda university of minnesota ciwaankuna waa avenue south minneabolis minnesota macluumaad dheeraada booqo facebooka iyo bogga v o a somaali com haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo
waagaag dhegaystayaal waxaa naga xasuusina in kulankaasi dadweynena uu maanta ka qabsoomi doono magaalada minnesota ee wadankan maraykanka saacaddu marka ay tahay labada iyo barhka ilaa iyo afarta iyo barhka galabnimo xilligaasoo ku beegan iyadana saacadda bariga africa sagaalkaiyo barhka ilaa iyo koob iyo tobanka iyo barhka habeennimo halkaad kala socotaana waa v o a washington haatanna gabagabadii idaacaddeenna duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ayaynu dhegeystayaal kusii siqaynaya haddii aan qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa aynu milicsano madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may waxaanay kulankaasi yeesheen gabagabadii shirka g ee lagu soo gabagabeeyey dalkaasi jarmalka ka hor subaxnimadii sabtidan maanta ayaa dad ka soo horjeeday shirka isugu soo baxeen habeenkii labaad iyada oo ciidamada hamburgna ay xidheen saddexiyo toban ku soo xumay hal dhisme oo ka mid a dhismayaashaasi kulanka sabtida ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ay ka midka yihiin afrika tahriibka iyo caafimaadka kobcinta haweenka iyo weliba shaqada madaxweyne trump ayaa sida oo kale la kulmay hogaamiyayaasha dalalka indonesiya singabur jaban iyo weliba shiinaha dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka reg tilerson ayaa safiirkii hore ee maraykanka u joogay gaashaanbuurta neto u magacaabay inuu ahaado ergeyga gaarka ah ee wadaxaajoodka u qaabisan dalka ukraine magacaabistan ayaa imanaysa ka hore booqashada rasmiga ah oo tilerson ku tegi doono caasimadda dalka ukraine ee kiyef maalinta axadda halkaasoo uu kula kulmi doono madaxweynaha dalkaasi petro boroshenko haatanna dhegaystayaal haddii aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba aan idiin soo qabto heestii qarad iyo weliba fanaanka xasan aadan samater
qoraxdu aroortii qaybitay falcara ama qaansaruugaad daruur midab ku qarisay qiimaheedi leeyey qof mildan lama amaano qalad looma heysi qureeshtii haweenkay qoraxdu aroortii qaybitay falcara ama qaansaruugaad daruur midab ku qarisay qiimaheedi leeyey qof middan lama amaano qalad looma heysi qureeshtii haweenkay naftaad qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte naftaad qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte qabriga hortii qaraadee bardenaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo qufallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saartay qoolkii qaman dhacda dushaydiyo qamuuyadii isaarnay ilaa maad qaxooti qufallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay waad ila qorshaysay xudhi naftaad qancisay baa wanaag kuu qirayso yaa salaam dhegaystayaal intaasi iyo heestaasi qarad iyo weliba codka xasan aadan samatar waxay gebagabow tahay idaacadayada duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono afarta galabnimo waxaan idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo suucdayo wanaa ku qiraysay naftaad qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qiraysay qabriga hortii qaraadii barinaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo